halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa galab arbaca ah waana sagaaliyo labaatanka bisha meey sannadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka haatan saacadda afrikada bari dhegaystayaal waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo waxaana naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com sidoo kale waxaad nagala socotaan qaar ka mid efemyada waddamada ama deegaanada geeska afrika idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona sahre ciidla nuuriya anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimo waxaa ka mid ah dowladda kenya oo soo saartay amar kale oo ka mid ah tallaabooyinka ay cadaadiska ku saaraysa soomaaliya warbixin ayaannu idiinka haynaa waxaa la gudboon soomaaliya in ay arrimahaasi kaga jawaab celiso markaas diyaaradaha la dhaho ha soo maraan magaalada wajeer soomaaliduna sidii dowladdii hore xasan sheekhba tiri uun ha tidhaah bes jaadkuna ha joogsado ilaa inta amuuraha aan ka xalinano wiig uma adkaysan karto dowladda kenya oo dhaqaalo la'aanta jaadka soo gelaysa taasi waa ta koowaad een loo baahnaynba immika in cid kale lagala xaajoodo xulafo kale laga samaysto sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha hablaheennii ugubaa iyo oolihii aad qabteenee markii ay umuleen laga tuuray ilmahaye lagu abuur falanaayay taa miyaan la arkaynin
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida
la taliyaha ammaanka qaranka ee maraykanka john bolton ayaa salaasadii shalay sheegay inay u dhowdahay inay iiraan mas-uul ka ahayd ee weerar lala beegsaday maraakiibaha kuwa saliidda qaada oo bishan horraanteedii lagu weeraray xeebta isutagga imaaraadka carabta isagoo warbaahinta la hadlayay islamarkaana joogay magaalada dubai una joogay waxa ugu yeedhay wadahadal muhiima oo wakhtigiisana jooga oo ku saabsan ammaanka gobolka ayaanu bolton keenin xadayn ah oo la xidhiidha eedayntiisaasi hase yeeshee iiraan ayaa iyagu dhankooda hore u dafiray mas-uuliyadda weerarkaasi xiisadda ka dhex halowsan maraykanka iyo iiraan ayaa korodhay toddobaadyadii aynu soo dhaafnay tan iyo markii madaxweyne donald trump uu shaaciyey go'aankiisii ahaa inuu isku dayayo inuu jarayo saliidda iiraan ay dhuufiso ilaa iyo halka ugu hoosaysa si xukuumadda iiraan cadaadis loogu saaro inay beddelaan habdhaqankooda bariga dhexe
hay-adda amnesty international ayaa ku eedeysay militariga dalka myanmar xadgudubyo cusub oo ay ka geysteen gobolka rakheyn gobolkaasi oo ay waxyeello baaxad la gaadhsiiyeen dadka muslimiinta ah ee rohingaha ku dhowaad laba sano ka horna ay kula kaceen falal arxandarra oo dil iyo barakicin isugu jirta warbixin la daabacay maanta oo arbaca ayaa lagu sheegay in kumanaan ciidamaa la geeyey gobolka rakheyn waxaana amnesty international soo bandhigtay kaysas eedeyma oo muujinaya dad ku lug leh dembiyo dagaal oo geystay xadgudubyo ay ka mid yihiin dil qurugooyo ah jirdil iyo xadhigaan loo aaba yeelin nicholas bacolin oo ah madaxa hay-adda amnesty international ee bariga iyo koonfurta galbeed ee qaaradda aasiya ayaa sheegay in howlgallada ugu dambeeyey ee maalmahan ay ciidamadu ka samaynayaan gobolka rakheyn aanay ahayn wax indhaha laga qarsan karo
duufaan ku dhuftay salaasadii shalay gobolka kansas ee dalka maraykanka ayaa waxyeeleeyey guryihii islamarkaana dhulka soo dhigay dhirtii iyadoo sidoo kalena uu ka jaray halkaasi korontadii duufaankaasi oo noqonaya kii u dambeeyey ee xaalada cimilo xumaana ah oo maalmahanba haysatay deegaano ku yaala bartamaha dalka maraykanka tan iyo toddobaadyadii hore waxaana uu duufaankaasi galbeedka magaalada kansas dhaawacyo ugu geystay ugu yaraan amaba ku dhaawacmay ugu yaraan labayo toban qof halka dabaylo halkaasi ka dhacayna ay saameeyeen bariga fog ee magaalada new york dadka degaana bartamaha gobolada galbeedka sida ohayoi indiana ayaa shalay iyaguna eegayay saameynta ay uu ka tegay duufaankaasi xoogan iyadoo uu ku dhintay hal qof sidoo kalena ay ku dhaawacmeen in ka badan boqol iyo soddon kale waxaa sidoo kale la sheegay inay burburiyeen duufaanadaasi guryo dugsiyo iyo weliba goobo ganacsi
ururo caalamiya iyo kuwa gudaha dalka baakistan ka jira ayaa cambaareeyey xadhigga lagula kacay suxufi warbixino ka sameeyey dad mudaharaadyo dhigayey gohaar wasiir oo ah suxuufiga la xidhay ayaa leh warbaahin u gaara oo satellite-ka laga baahiyo waxaanay tabiyeen mudaharaadyo oo ay sameynayeen qowmiyadda bushtuunka oo sheegay inay xuquuqdooda u dhaqdhaqaaqayaan goohaar wasiir oo xarunta tifigiisu ay ku taallo gobolka khaybar ayaa sidoo kale lala xidhay koob iyo labaatan qof oo kale oo dhammaantoodna ay ciidamada ammaanku xabsiga dhigeen toddobaadkii hore warbaahin soo xiganaysa milatariga dowladda ayaa sheegtay in dadka mudaharaadyada dhigayay ay weerara ku qaadeen saldhigyo ciidan iyo goobo ay ciidamadu ku baadhaan dadka iyo gaadiidka
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatan aynu ku bilowno dhinaca iyo kenya dowladda kenya ayaa sheegtay inaanay ogolaan doonin in alaabo aan cidna la socon lasoo saaro dulimaadyada ka yimaada dhinaca soomaaliya inay dalkooda soo galaan war qoraal oo ka soo baxay kenya ayaa lagu sheegay in shixnadaha noocaas ahi ay kenya la wareegi doonto ayna burburin doonto warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada nairobi nooga soo diray waryahayaga khadar maxamuud xareed go'aankan cusub ee ay dowladda dalka kenya ku sheegtay in wixii hadda ka dambeeya aysan dalkeeda u ogolaan doonin in la soo geliyo boorsooyinka iyo alaabta xamuulka ah ee aynan la socon dadkii iska lahaa ee la imaanaya diyaaradaha ka imaanaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya sida caadada ah magaalooyinka caalamka waxaa caadi ka ah in la isku diro alaabta xamuulka ah iyo boorsooyinka iyadoo la adeegsanayo shirkado kala duwan bayaan ay soo saartay dowladda kenya maalintii talaadada ayaa tusaale loogu soo qaatay in boorsooyinka aysan la soconin dadkii lahaa ee la imaanaya diyaaradaha ka imaanaya magaalada muqdisho lala wareegi doono iyadoo la raacayo sharciga gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa dalkani dowladda kenya waxay ka walacsan tahay boorsooyin badan oo aysan la soconin dadkii lahaa kuwaas soo saaran diyaaradaha ka imaanaya soomaaliya tani waxay ka hor imaanaysaa sharciyada gaadiidka caalamiga ee hawada waxayna khatar ku tahay ammaanka sidaasi darteed dowladda kenya ma ogolaan doonto in alaab aanan la wehelinin oo ka timid soomaaliya ee gudaha kenya u soo gasho haddii ay dhacdana iyadoo la ilaalinayo ammaanka gaadiidka hawada iyo xeerka amniga iyo diyaaradaha waxaa lala wareegi doonaa alaabtaasi ayaa lagu yidhi bayaanka ay soo saartay dowladda kenya ee ay ku joojisay alaabtii xamuulka iyo boorsooyinka ee ka imaan jiray magaalada caasimadda ee muqdisho dowladda kenya ayaa tobankii bishan joojisay diyaaradihii tooska ahaa ee muqdisho iyo nairobi waxayna ku leexisay magaalada wajeer halkaasi oo lagu baarayo go-aankii kale ee xigay ee ay dowladda kenya qaadatayna wuxuu ahaa inay joojisay dalkugalkii ay mas-uuliyiinta soomaalida ka qaadan jireen garoomada dalkeeda hase yeeshee soomaaliya gaar ahaana wasaaradda caafimaadka ayaa maalmo ka hor war ay soo saartay waxa ay shaqaalaheeda uga mamnuucday inaysan shirar uga qaybgeli karin magaalada nairobi xiriirka labada wadan ayaa sii xumaanayay tan iyo bishii labaad ee sanadkan waxaana dadka falanqeeya arrimaha gobolku ay sheegayaan in kenya ay soomaaliya cadaadis ku saarayso sidii ay si madax bannaan ay labada dal uga wada hadli lahaayeen arrimaha muranka badda kaasoo go'aankeeda la sugayo inay ku dhawaaqdo maxkamadda caalamiga adduunka dhammaadka sanadkan khadar maxamuud xareed v o a nairobi haddaba go-aankan kenya ayay dadka siyaasadda rugruga qaarkood ku tilmaamayaan inay tahay tallaabo ay dhowaanahan kenya doonayso inay cadaadis ku saarto dalka soomaaliya waxaanay garoonka jomo kenyatta dhowaan ka celisay wasiiro iyo saraakiil soomaaliya dhinaca kalena waxay dib u soo rogtay in dhammaan duulimaadyada ka imanaya magaalada muqdisho ay maraan magaalada wajeer si halkaasi loogu soo baaro soomaaliya ayaa arrimahaasi kaga jawaabtay inaanay ahayn tallaabooyinkaasi kuwa ka turjumaya deris wanaag haddaba waxaa soo baxaya baaqiyo loo jeedinayo soomaaliya inay qorshe diblomaasiyadeed ka lahaato si ay ula macaamisho dalka kenya oo laga yaabo in ay qaado tallaabooyin kale warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyey haaruun macruuf tallaabooyinka ay dhowaan qaada kenya waxay u muuqdeen kuwo qorshaysan oo aan ku soo booddo ahayn waa sida ay ku doodayaan qaar ka mida khubarada geeska afrika iyo arrimaha soomaalida dersa brofeor cabdi ismaaciil samater waa madaxa laanta juqraafiga bii'ada iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda minnesota ee dalkan maraykanka dowladda kenya waa dowlad dee hay dhisan yihiin arkaanteedii dowladnimo ma waxaan af ingiriiska lagu yidhaaho institutions marka waxaa shidaya dowladda kenya dabka ku shidana waxaa weeye markaad eegtid xadadka badda ee adduunyada dalka badda wadaaga halkay iska galaan iyo siday isku galaan mid walba waxay ku cadaynaysaa inay dooda soomaalidu ka saxsan tahay dowladda kenya warwarkeega ugu weyne waxa weeye in maxkamaddu sanadkan hadday go-aan gaadho la odhan doono ha ka kacdo marka waxyaabahan dhan oo kale waxa weeyaan waa afgobaadiis meesha loo socdaa waxa weeyaan bal in la gilgilo muqdisho si hay uga soo noqdaan maxkamadda oo yidhaahdaan bal si kale hanu heshiina walaal taas weeyaan tashidasa dowladda kenya marka su-aashu waxay tahay maxaa xigi kara oo ay kenya la iman kartaa ciidamadeedii waddankay joogaan weli soomaaliya qaxooti fara badanoo boqolaal kun ayaa jooga kenya maxaa tallaabo ay qaadi kartaa oo la saadaalin karaa way adag tahay laakiinse dee dowladdu kiishkeegu u dheeryaho kolba khiyaamo cusub baa lagala soo bixi karaa kiishkaasi horta wax weyn ka qaban kari mayso amuuraha qaxootigood iyadoo qurhi ma maamushay waxa weeyaan qormada midoobay ee qeybteeda qaxootiga ayaa arrintaa lagala xaajoon doonaa ta kalena waxa weeyaan lacag fara badan ayaa kasoo gasha qaxootiga dowladda kenya ayna afka ku dhufanayn ta ku xigtee ciidamadeedu inay joogaan halkan haddii dee qolooyinka nairobi ka hadlaya ee hoos u hadlaya ama kor hadlaya dowladda kenya le waa in meeshan badee laysku haysto xoogba lagu qabsadaa inkastoo maraakiib badan oo ciidanoo kenya ay leedahay aan jirin oon badda sidaa u xukumi karin waxaad moodaysaa markaas ciidamadeeda inay u isticmaali karto jooga waddanka soomaaliya ee amisom ku qaybsan si aan midooda afrikaanku una ogolayn in loo isticmaalo laakiinse arrintaa hadday ku kacdo waxa jariimo weyn ayay noqon doontaa kenya ma aysan qarin inay doonayso in kiiska hor yaalla maxkamadda caalamiga ah ee haig ee ku saabsan muranka badda laga soo celiyo ayna labada dowladood ka wada hadlaan khubaro kala duwan ayaana ku dooda in kiiskaasi uu xiriir la leeyahay tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee kenya qaaday rooble garaad cabdow waxa uu taxliiliyaa arrimaha geeska afrika gaar ahaan siyaasadda kenya waxa uu aaminsan yahay in tallaabooyinka kenya ay qaaday ay la xiriiraan dhinaca amniga ma hayno wax cad oy dowladda kenya ku leedahay soomaali baan ula dan leyna ama dalka soomaaliya kuwajaan lama haayo laakiin ani arri ahaan waxaan u arkaa nidaam un waddanka kenya ay ku doonayso inay ku xakamayso hadday tahay soo galitaanka waddankeeda hadday tahay amniga sugitaankiisii hadday tahay xaaladda amniga oo kasii daraysaba soomaaliya ayaamahan dowladda soomaaliya oo ayada lafteeda marka laga hadlayo muqdisho oo amniga gacanta kasii baxayo waxaa laga yaabaa inay arrimo siyaasi ahayn oo intooda badan ay log ku leedahay arrimo amni ama cabsi amni inay log ku leedahay aan aaminsanahay inay u badan tahay dowladda kenya tilaabada hadda ay qaadayso laakiin dadku waxay u fasiranayaan inay arrintani xiriir la leedahay dacwadda ku saabsan badda ee maxkamadda caalamiga hortaalla kenyana ay doonayso in labada dowladood ay ka wada hadlaan oo maxkamadda laga saaro meesha markii ayaantii dowladda kenya ay ka carootay shirki london amaba dowladda soomaaliya ay ka cabatay safiirkeeda u yeeratay safiirka kenya soomaaliya ka joogna la ceeri waxaa dhacay wadahadal u dhexey labada madaxweyne madaxweynaha kenya iyo madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaare etoobiya iyadoon waxba laisku afgarinin buu shirka dhammaaday dowladda kenya hadday doonayso in nidaamka badda ay awood iyo cadaadin iyo dagaal ay ku xaliso gogoshi may dhigteen oo madaxweynihii soomaaliya inay u yeerato ra-iisul wasaarihii etoobiya waxaasoo dhan waxay u samaysay in ay dirisnimada iyo diblomaasiyadda ay sideeda u tiisagnaato waxaa haddaba jira baaqyo ka soo baxaya aqoon-yahano soomaali ah oo iyaguna ka digaya in kenya ay qaadi karto tallaabooyin kale sida inay faragelin ku samayso siyaasadda gobollada gaar ahaana jubbaland iyo inay ganacsatada soomaalida cadaadis saarto ama ay ka cayriso kenya iyo inay xitaa dhoolatus milatari ka samayso xuduudda waxaana baaqyadaasi qaarkood ay ku doodayaan inay soomaaliya maal gashato dhinaca diblomaasiyadda brofeor cabdi ismaaciil samatar ayaa ka warramaya dhowr sannadood xataa ilaa markii xasan sheekh madaxweynaha ayaa laga hadlayay machadkii diblomaasiyadda in wasaaradda amuure hadda dibadda la dhiso lamana dhisin dad looma soo ururin khubaro ah oo waxaa kala shaqeeya dowladda meel kaloo kasoo iifbaxasa qorshaha halbowlaha ee istraatiijiga ee dowladda soomaaliyeed ku soconaysana ma jiro oo meelo diraasada laga sameeya maba jiraan oy dowladdu leedahay ama waddanka gudihiisaba ka jira mid iyo laba yaryar mooyaane marka waxa weeyaan in ficilkan un laga jawaabo la ficiltamo waxaa ka weyn in laga baaraandego waxyaabaha ay u socoto kenya si barnaamij ka buruud sarreeyo loo dhigto ayaa muhiima laakiinse imika waxaa muuqato un kolba wixii yimaaduun in laga jawaabiyo walaal dadka qaar baa waxay leeyihiin maadaama kenya ay saanu cadaadinayso dhinaca diblomaasiyadda soomaaliya waa in iyaduna ay samaysataa isbahaysi waa in la dedejiyaa barnaamijkii isdhexgalka dhaqaalaha soomaaliya eritrea iyo etoobiya maxay kula tahay waxa weeye i think waxyaabo imili si deg dega loo qaban karo oon looga baahnayn dowladda soomaalida inay qolooyin kale u yeedhataa jira mathalan markaa diyaaradaha la dhaho ha soo maraan magaalada wajeer soomaaliduna sidii dowladdii hore xasan sheekhba tiri uun ha tidhaah bes jaadkuna ha joogsado ilaa inta amuraha aan ka xalinano wig uma adkaysan karto dowladda kenya dhaqaale la-aanta jaadka soo gelaysa taasi waa ta koobaad een loo baahnaynba imika in cid kale lagala xaajoodo xulafo kale laga samaysto arrinta dhaqaalaha isku darsiga eritrea iyo soomaaliya etoobiya waa arrin muddo dheer in ayaa u baahan tahay in laga baaraandego oo haddii imika inta lagu ambabaro lagu boodo waxaa laga yaabaa inay jari naga tuurto waayo waxaa ka socda waddanka etoobiya gudihiisa waan fahamsanahay eritreana hadalkaygaba dhaaf marka waxay la tahay xulafadaa ha la dhiso diblomaati kale ha loo dhiso laakiinse waa in la ogaadaa inay ka dhexayso etoobiya iyo kenya inay ka dhexeeyaan muwaafaqo siyaasiya iyo istrateejiga oo kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo lixdankii lakala saxeexday si soomaaliya labaduba hay iskaga caabiyaan tii weli way jirtaa inkastoo dowladda etoobiya isbed bedel ku yimiday eritreana way fogtaho wax weyn oo inoo tari karaysaa ma jirto marka in amuuraha la ooda la kala qaado si ay u kala sarreeyaan maxaynu ina ku qabsan karnaa in la dhiso barnaamijkii siyaasadeed ee istraatiijiga ahaa hagayo wasaaradda amuuraha dibadda in si deg dega loo dhiso iyo in la dhaho waxaynu qaban karnaa waxa weyan jaadkaan joojino kenyana markaasi way kasoo jawaabi doontaa arrinta maxkamaddana sidaa maxkamadda ha loogu daayo ama han ku jabno ama haynu ku guulaysane taa wax dhaamaa ma jira baan islahaano ilaa haatan ma muuqato inay labada dowladood si firfircoon uga shaqaynayaan inay dejiyaan xiisadda inkastoo jawaabta soomaaliya ay bixisay ay qaboobayd marka la barbar dhigo tallaabooyinka ficil ahaan ay u qaaday dowladda kenya haruun macruuf ayaa warbixintaasi inoo soo diyaariyo inala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o w washington
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
haatanna shabeellaha dhexe wararka ka imanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in maanta qaraxyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya loogu geystay inta u dhaxaysa jawhar iyo balcad ee askar khasaare ka soo gaadhay dhinaca kalena maleeshiya gobolka shabeellaha dhexe ee al-shabaab kula dagaalama ayaa sheegay in ay weerar ku dileen afar ka tirsan al-shabaab wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta halkaasi nooga soo diray ugu yaraan hal qof ayaa lagu dilay mid kalena waa lagu dhaawacay kadib qarax miino oo lala beegsaday gaari ay la socdeen oo maraya meel u dhow deegaanka qalimow iyo degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe qaraxa oo sida la sheegay ahaa miino nooca dhulka lagu aaso ayaa waxa uu burburiyey guud ahaan gaari saaruf ah oo ay la socdeen dadkaasi ay waxyeeladu soo gaartay dhanka kale qarax labaad ayaa maanta isla deegaankaasi meel u dhow lagula beegsaday gaari ciidan oo gurmad ahaan ugu socday gaariga uu qaraxu haleelay balse lama sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay qaraxaasi labaad koox ka tirsan maleeshiyaadka deegaanka ee loo yaqaano macuusley ayaa waxay sheegeen in weerar ay ku dileen ilaa afar xubnood oo ka tirsan kooxda al-shabaab deegaan lagu magacaabo xagarley oo u dhow degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe maleeshiyaadkan deegaanka ayaa bilihii ugu dambeeyey abaabul iyo dagaalba waxa ay kala soo horjeedeen al-shabaabka ku sugan qeybo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe
waa hagaag dhegaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsanyay warbixintaasina waxaa nooga soo diray shabeellaha dhexe wariyahayaga xuseen xasan dhaqane
ramadaan kariim ayaanu dhegaystayaal idin leenahay halkaasi aad nagala socotaan waa v o w washington idaacaddeenii galabnimo ayaynu ku guda jirnaa haatanna suudaan shaqaalaha dalka suudaan ayaa maalintii labaad ku jira shaqo joojin ay shalayto soo bilaabeen oo waddankao dhan ay ka samaynayaan isbahaysiga ururada shaqaalaha iyo xirfadleyda iyo weliba xusbiyada siyaasadeed ayaa ku baaqay in shaqo joojin ay sameeyaan si ay cadaadis ugu saaraan militariga talada dalkaasi la wareegay bishii abril ee ina dhaaftay wadahadaladii u dhexeeyey golaha milatariga iyo weliba dadka kasoo horjeeda ayaa ismariwaa ku jira toddobaadyadii ugu dambeeyey wariyaha v o eda jason batican ayaa warbixintan kasoo diray magaalada khartum iyagoo ku luqaynaya halkudhigyo ka dhana dowladda ayaa shaqaaluhu ay dalbanayeen in milatariga awoodda u wareejiyo waxayna safteen bannaanka goobta dadka hodanka ay u dukaamaysi tagaan ee alwaha ee bartamaha faris magaalada caasimadda khartuum kuweena shahiida naftooda ay u hureen innaguna shaqadeenna waan u huri karraa ayaa ka mid ahaa halkudhigooda iyaga oo ka hadlayay dhowrka qof ee ku dhintay rabshadaha suudaan tan iyo bishii disembar ee sannadkii tegey talaadii shalay ayay ahayd maalintii koowaad ee shaqo joojin ku eg maanta oo ay hogaamiyaasha mucaaradka ay ku dhawaaqeen iyagoo dalbanaya in militariga talada dalkaasi xoogga ku haysta ay xukuumad rayadu ku wareejiyaan milatariga ayaa talada dalkaasi waxa uu qabsaday bishii abril kadib markii afgembi xukunka ay uga tuureen madaxweynihii soddonka sanna dalkaasi soo xukumayey cumar xasan albashiir mudaaharaadii socday muddo bila ayaa u sahlay ciidamada inay albashiir talada ka tuuraan isagoo ku eedaysnaa xadgudub dhinaca xuquuqul insaanka ah oo laga geysta gobolka darfuur wadahadalladii u dhexeeya hogaamiyaasha mudaaharaadka oogaya iyo milatariga ayaa burburay horraantii bishan kadib markii ciidamadu ay weerareen dad si nabadoona mudaaharaad uga dhigayay khartuum oo ay dhowr ka dileen qaar kalena dhaawaceen hogaamiyaasha mucaaradka ayaa sheegay inay sii labalaabayaan dadaalkooda si ay ugu cadaadiyaan milatariga in xukunka uu iska dhiibo idriis ibraahim oo shaqaale ka ah bangiga khartuum la-aantiisa moolka alwafa ayaa sheegay in dhallinyarada suudaan uu dulqaadku ka sii dhammaanayo waxa uu yidhi waxaan doonaynaa xukuumad rayada milatarigu waxaay dalkaasi xukumayeen ku dhowaad konton sannadood wadahadal ayaannu la galnay laakiin uma muuqdaan inay doonayaan in rayadka ay xukunka ku wareejiyaan keliya hal koox oo ka tirsan isbahaysiga mucaaradka oo ah xisbiga umabadi ee uu hogaamiyo ra-isul wasaarihii hore ee suudaan saadiq almahdi ayaa diiday inay ka qayb qaataan shaqo joojinta laakiin waxay u muuqataa in diidmadooda aysan wax saameyna yeelan suudaan oo dhan shaqaalaha waaxyaha kala duwan ayaa waxa ay soo dhigeen sawiradooda baraha bulshada iyagoo sita boorar ay ku taageerayaan shaqo joojinta shaqaalaha saliidda dhakhaatiirta ilkaha shaqaalaha warshadaha sonkorta iyo kuwa caafimaadka xoolaha ayaa ka mid ahaa qaybaha sida tooska uga qayb qaatay shaqo joojintan tiro duulumaadyadii caalamiga ahaa ee suudaan ee tegayay dalkaasi ayaa la baajiyey kadib markii shaqaalaha duulimaadka rayadka ay sheegeen inaysan shaqaynayn ibraahim waxa uu leeyahay maamulka sare ee bangiga uu ka shaqeeyey gebi ahaan way ka soo horjeedeen shaqada ay joojiyeen suusan cabdalla xasan oo ay ibraahim wada shaqeeyaan ayaa waxay idin sheegtay inaysan dan ka lahayn sida madaxdooda ay u arkaan shaqo joojinta
xata low rafadooni alxaaja di dariiba lwaan fi naas fagadat ruuxa cadiil waxay tiri dan iyo heelad kama leeyahay haddii xataa shaqada leega eryo waxay sheegtay in waxaan ay qabanaysa ay tahay adeeg yar oo dalkeeda dartiisa ay u fudinayso waxayna sheegtay inay jiraan dad noloshooda qadiyadan ku waayey oo shaqo aysan macno weyn ugu fadhin gudaha moolkan dukaamo badan ayaa weli furan laakiin shaqaalihii ka shaqayn lahaa ayaa diiday inay shaqeeyaan iyaga oo ku biiray shaqo joojinta mid ka mida dukaamada oo lagu iibiyo adeega shirkadda telefoonada ee m t n shaqaalaha ayaa si asluubaysan macaamiisha u tagtaa waxay u dhiibayaan warqad yar oo ay ku qoran tahay inaysan shaqaynaynin oo ay sharfayaan shaqo joojinta suuqa sena isna shaqaaluhu waxa ay ku gadaameen gawaare albaabada si dadka ay ugu hor joogsadaan inay gudaha soo galaan khartuum oo dhan ganacsigu wuxuu u muuqdaa mid qalqal ku jira weli lama soo warin wax rabshada ah laakiin milatariga ayaa hore wacad waxay ugu mareen inay shaqada ka ereyaan shaqaalaha dowladda ee ku biira shaqo joojinta ibraahim xasan daanduray ayaa noo soo koobayay warbixintii wariyaha v o eda jason batican uu ka soo diray magaalada khartuum markana dhegaystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mida qhasiidooyinka bisha rabadaan
warug laga khayaamo ifku raasamaliyo
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington ramadaan kariim ayaanu idin leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan idaacadda waxaa idiin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo sahre ciidla nuur qodobada idinku soo maqan ee aad qaybaha dambe idaacaddeenna ku maqli doonto waxaa ka mid a barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo doodii gaabneyd iyo dabcan qodobo kale marka horese warkii caalamka oo kooban
la taliyaha ammaanka qaranka ee maraykanka john bolton ayaa salaasadii shalay sheegay inay u dhowdahay in iiraan ay mas-uul ka ahayd weerar lala beegsaday maraakiiba kuwa saliidda qaada oo bishan horraanteedii lagu weeraray xeebta isutaga imaaraadka carabta isagoo warbaahinta la hadlayay una jooga magaalada abudabi waxaa ugu yeedhay wadahadal muhiim ah oo wakhtigiisana jooga oo ku saabsan arrimaha ammaanka gobolka ayaanu bolton keenin wax cadayn ah oo la xidhiidha eedayntiisaasi haseese iiraan ayaa iyaguna dhankooda hore u dafiray mas-uuliyadda weerarkaasi xiisada ka dhexaloosan maraykanka iyo iiraan ayaa korodhay toddobaadyadii aynu soo dhaafnay tan iyo markii madaxweyne donald trump uu shaaciyey go-aankiisii ahaa inuu isku dayiyo inuu jaro saliidda iiraan ay dhoofiso ilaa iyo halka uga hooseysa si xukuumadda iiraan cadees lagu saaro inay bedelaan habdhaqankooga bariga dhexe
hay-adda amnesty international ayaa ku eedeysay milatariga dalka myanmar xadgudubyo cusub inay ka geysteen gobolka rakheen gobolkaasi oo ay waxyeello baaxad la gaadhsiiyeen dadka muslimiinta ah ee rohingaha ku dhowaad laba sannadood ka horna ay kula kaceen falal dil iyo barakicin isugu jira warbixin la daabacay maanta oo arbaca ayaa lagu sheegay in kumanaan ciidamaha la geeyey gobolka rakhiin waxaana amnesty international ay soo bandhigtay kaysas eedeymaa oo muujinaya dad ku lugle dembiyo dagaal oo ay geysteen xadgudubiyo ay ka mid yihiin dil qurgooyo ah jirdil xarig iyo weliba xabsi aan loo aaba yeelin nicolas benculain oo ah madaxa hay-adda amnesty international ee qaabilsan bariga iyo koonfur galbeed asia ayaa sheegay in howlgalladaasi ugu dambeeyey ee maalmihii ugu dambeeyey ciidamadu sameynayeen gobolka raqiin aanay ahayn kuwa indhaha laga qarsan karo
duufaan ku dhuftay salaasadii gobolka kansas ee dalka maraykanka ayaa waxyeeleeyey guryihii islamarkaana dhulka soo dhigay dhirtii sidoo kalena korontadii ka jaray halkaasi iyadoo duufaankaasi uu noqonayo kii ugu dambeeyey xaalad cimilo xumaana oo maalmahanba haysatay deegaanada ku yaala bartamaha dalka maraykanka tan iyo toddobaadkii hore waxaana duufaankaasi ee galbeedka magaalada kansas city dhaawacyo ugu geystay ugu yaraan amaba ay ku dhaawacmay ugu yaraan labaiyo toban qof halka dabaylo kala duwana ay saameeyeen bariga foga new york dadka degan bartamaha gobolada galbeedka sida ohio iyo indiana ayaa shalay eegayay saameynta uu ka tegay duufaankaasi xooga badan halkaasi ku dhuftay oo hal qof uu ku dhintay islamarkaana ay ku dhaawacmeen in ka badan boqol iyo soddon kale sidoo kalena burburiyey guryo dugsiyo iyo weliba goobo ganacsi ururo caalamiya iyo kuwa gudaha dalka bakistan ka jira ayaa cambaareeyey xadhig lagula kacay suxufi warbixino ka sameeyey dad mudaharaad iyo dhigayey goohaar wasiir oo ah suxuufiga la xidhay ayaa leh warbaahin u gaara oo satellaytka laga baahiyo waxaanay jabiyeen mudaharaadyo ay sameeyeen qowmiyadda bashtuunka oo sheegay inay xuquuqdooda u dhaqdhaqaaqayaan goohaar wasiir oo xarunta telefishinkiisu ay ku taallo gobolka khaybar ayaa sidoo kale lala xidhay koob iyo labaatan qof oo kale dhammaantoodna ay ciidamada ammaanku xabsiga dhigeen toddobaadkii hore warbaahinta ayaa soo xigatay milatariga dowladda waxaana ay sheegeen in dadkaasi mudaharaadyada dhigayay ay qaadeen weeraro ay saldhigyo ciidan iyo goobo ciidamadu ay ku baadhaan dadka iyo gaadiidka ay u geysteen
galab wanaagsan iyo rabadaan wanaagsan ayaa dhegaystayaal idin leenahay meel kastood naga dhegaysanaysaa bahalka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
dowladda federaalka soomaaliya ayaa inta badan waddooyinka magaalada muqdisho u xirta sababo la xiriira xaqiijinta amniga magaalada iyadoo sidoo kalena ay jiraan waddooyin muhiima oo u xiran rag isugu jira siyaasiyiin ganacsato iyo saraakiil ciidan haddaba waddooyinkaasi xiran ee dhagxaanta lagu gooyey xal ma u noqon karaan sugitaanka ammaanka magaalada muqdisho waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya doctor mukhtaar maxamed mahad iyo yuusuf cismaan xasan oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya dictor mukhtaar aniga ma qabo fikirkayga in amni ay sugayso wadooyinka xiran waxaa weeye wadadu way xiran tahay muddo badan bay xiran yihiin saan ognahay jidcadayaasha magaalada xaafadaheeda dhex mara oo bulshadu isugu kala gudubto hal jid oo furani ma jiro dhammaan way wada xidhan yihiin waxaa la isticmaalo waa dhowr wado oo waaweyn saddex ilaa afar wado iyaga laftigoodana waa xidhan yihiin haddana amni ma jiro qaraxii waa socdaa qayladii waa socotaa dilalkii way socdaan marka waxaan qabaa aniga inaysan taasi marnaba amni keenaynin waxaa weeye shacabkii unbaa ku cadaaban shacabka soomaaliyeed oo miskiinka waxa dhimanayana waa iyaga waxa isu socodkii iyo adeegoodii ay qanadanooda gaarkaa ka xanibanna waa iyaga tusaale ahaan haddaan usoo qaadano dowladda soomaaliya dad cadad fara badan bay ka kooban tahay golaha wasiirada iyo ku-xigeenadooda iyo waxooda xildhibaanadii mas-uuliyiintii kale saraakiishii ciidamada aad bay u fara badan yihiin guddoomiyaashii degmada kii gobolka dhammaantood mid waliba jidka guriga uu degan yahay jidadka ku hareeraysan wuu xidhaa xafiiskiisa uu shaqo kabo jidadka ku hareersanna wuu xidhaa waxaa intaa usii dheer dadkii ganacsatada ahaa oo hoteelada iyo shirkadaha iyo waxaan ku lahaa iyaguna sidoo kale xafiisyadooda iyo guryaha ay degan yihiin intaba way xidhaan marka amni haddana amni ma haysto shacabkii soomaaliyeed marka ma qabo aniga marnaba ma dhici karto in taas amni lagu helo haye yuusuf anika aragti ahaanteyda ka yuusuf ahaan waxaan dhihi karaa wadooyinka in la xiro maslaxa ku jirto because of maslaxadaas ku jirtana waxaa weeye shacabkiibaa naf baa lagu badbaadinhayaa waxaa weeye dowladda mar walbana wadooyinka ma xirato waa markii heer wufuud caalami ay soo degayaan markaasna markii la xiraya shacabka waxaa loo sheegaa maaragtay in laba beri mase hal beri ay jidka xirnaan doontay oo hore usii adeegtaan adeegyadii wixii looga baahan yahay dowladda soomaaliya ka ahaan iyo ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeedba waxay sharaf ugu jirtaa markii heer wafdi heer sare uu imaanayo kaleeto mase martiqaad dalka dalkale uu martiqaadahayo jidka uu xiro waa laga maarma marka taasna waxaa lagu ilaalinayaa sharaftii iyo maarata sumcadii magacii soomaaliyeed haddii aan wado loo xirin inkays waxaa laga yaabaa dadka maarata dhibka jecel inay maarata dadkaas martida ah ay falla argagixiso ay u isticmaalaan sidaa darteed marka meeshaas magac xumo ummadda soomaaliyeed oo dhan ay kasoo gaarto hadda waxaan soo xasuusan karna oo cashir aan ka baranay meeshaan la yidhaha sobe octoobar loo bixiyey ummadda soomaaliyeed oo dhan cashir bay u noqotay dad badan baa nooga dhammaaday si markii taas aysan u dhicin jaamkina waa lagu yaraynayaa jidadka marka waxaa weeye magaalada meelaha laga soo galoo dhanna maarata jagboyntiya loo sameeyey maarata dadka gobolada ka imaanaya lagu kontaroolo inta dhexana maarata wixii dhib wada lagu kontaroolaya jagboyntiya ayadana leeyihiin sidaa daraaddeed aniga ma qaba aragtida maarata in ay jidka maarata mar walbana ma xirno laakiin ninkan saaxiibkaiyo doctoorka ah fikirkiisa waan soo dhaweynaya laakiin kuma raacsani doctor mukhtaar waad maqlaysaa yuusuf qaabka uu dooda u dhigayo waxa uu leeyahay wadooyinka xiran waxaa ku jira amniga bulshada si looga hortago falalka qaraxyadu ay ka mid yihiin adiga sidee kuugu muuqataa dowladda marka waxaa la rabaa inay amniga sugto isaga oo shacabku noloshiisa caadigaa wato khibrad baa la rabaa dadka professionalska u ah oo amniga iyo waxaan ku takhasusay waa in la keeno dadkaasaa waxaan samayn karaa ma aha in wadooyinka la xidho ama ciidad la dhigo ama dhagaxyo laguwax amniga ku imaan kara ma jiro waxa weye muddo badan baan hadda joognaa wadanka jidadku in badan bay xidhnaayeen wax amniga ma yimid ma imanin dowladdu marka waa inay ka wareegto dariiqadan haddii dowladdu wax ugu socon waayo waa inay maskax kala keento oo fikir kale iyo xikmad kala keento waa in dad waxaan ahel u ah oo waxaan yaqaana oo ku takhasusay la sameeyo dadkaasa waxaan yaqaana sida ay matqaanaa u maarayn lahaayeen laakiin haddii mar walba jidkii un lasii xiro shacabku wuu cadiban yahay marka wada shaqayntii shacabka iyo dowladda yaa xumaanayaba xataa kalsoonidii baa xumaanaysa waayo dhimashadiina way ku socotaa danahoodiina way ka xaniban yihiin oo dhibaato fara badan bay ku qabaan bukaankii iyo waayeelkii iyo dadkii socday iyo waxaa weye maanta markaad xaafadan u socoto waxay noqonaysaa jidka makaal mukaram baan joognaa hadda waad markaad maraysid ma mari kartid jidcadahan oo jidkaa kale oo soddonka waxaan leeyahay wadnaha kuma dhici kartid jidadku way xidhan yihiin jidcadayaashii baa xidhan waa inaad soo wareegtid ood kan taleex la laabatid dhibaato aad u fara badan weeye yuusuf miyaanay jirin qaab kale oo amniga loo sugi karo iyadoo aan wadooyinka la xirin dowladda soomaaliya way dadaashaa markii laga soo bilaabo labada kun tobaniyo labadii ilaa iyo maarata xilligan aan joogno dalka qaraxyo badan baa ka dhacahay caasimada gaar ahaan magaalada muqdisho waxaa weye way isdhaamaan hadda micnihii sanadahan dambe waxaa laga bartay wixii hore oo dhan cashir baa laga baranhayay maamuladii iyo maarata madaxda isbedelaysay cashiro badan bay ka kala barteen waxaa weye dee ninba meel bay u joogtaa meel buu soo gaarsiiyaaye waxaa weye dadka soomaaliyeed baa lagu badbaadinhayaa jidadka xiran ma aha maarata arrimo kale in loo xiray jidad oo dhanna ma xirno waxaa weye markii ay maalin madax soo degaysa iyo waxaa la xiraa jidkan maka almukaram qayb ka mid ah waxaan qabaa aniga in naf soomaaliyeed lagu badbaadinahayo waxay tahay horumar xagga amniga maarata laga sameeyay jidadka xiran marka maaragtay laga fiiriya dhinaca kale marka aniga waxaan u arkaa wanaag in maaragtay jidka la xiro sidii ummadii haddii maanta jidka u furnaan lahaa baawur weyn oo qarax wada maaragtay soo galo oo dadkii maaragtay kumanaan qof ay ku dhintaan waxaa weye waa dhib soomaali soo wada gaaro weye sidaa daraaddeed marka naf baa laga hortagahayaa waxaan joognaa gabagabadii doodda haddii aan idin weydiiyo xalku muxuu yahay aan ku horeeyo dictor mukhtaar caado waxay noqotay sanadahan dambe soomaaliya nin kasta oo xataa shaqo yaroo muhiima dowlad ka haya ama xataa isagu ganacsado yara inuu jidadka xidho dhagaxyo dhigto oo wiilal qoryo wata jidadka joojiyo meesha uu ku shaqo galo oo xafiiska waa iyo halka uu degan yahay oo residensigiisa iyo degaankiisa ah labadaba waa wax layska caadaystay oo moodidba in ay wanaag u arkaan dadka mas-uuliyiinta marka waxaa la rabaa dowladda iyo hogaanka sare inay toosiyaan waxan ma dhicin caalamka uma shacab barashar la saarayo oo jid walba laga xidhaayo in amni dowlad ku keentaa ma jirto waxaa la rabaa inay dowladdu shacabka hogaamiso shacabku isagaa amniga keenaya isagaa nabadda keenaa waxaa la rabaa inay dowladdu shacabka qanciso oo ficil tusto oo ku hormarto markaasuu shacabku wax walba isagaa samaynaya shacabkaa sugan kara amniga shacabkaa dalka dhisan kara shacabkaa wanaaga keeni kara laakiin wax hormaru u baahan yahay hogaan hormaruu u baahan yahay haddii uu hogaanku jiifo shacabkuna uu jiifayaa marka waxaan aada uga xumaay walaalkeen shacabku ha dulqaataan buu yidhi de labaatan sane shacabku dulqaadanayeenoo jidadku xidhnaayeenoo haddana ay dhimanayeenoo welina ay dhimanayaan ilaa goormay dulqaadan karaan haddii uu shacabku arko wax ay ku howlan tahay dowladdii oo soo wado oo maamulkii soo wado oo mas-uuliyiintii iyo dadkii amniga ku shaqada lahaa ay wadaan oo shacabku ku qanacsan yahay ficlan waan dhihi lahayn ay dulqaataan laakiin wax isbedela ma aragno wax hadda qorshe oo qabya oo socdana ma aragno oo amni lagu sugayo isleenahay waxbuu keenayaa marka maxaan ku dulqaadanaa rajo ma jirta aan ku dulqaadano marka waxaa la rabaa shacabka iyo dowladdu inay shacabka horumarto shacabku isagaa wax wadba qabsanaya waa halkaa xalkuba waa intaa inay dowladdu shacabka rajo geliso hormarto marka waxaa la rabaa inay dowladdu bedesho istaraatiijiyadda ay ku shaqaynayso haye yuusuf dhankaaga xalka sidee kuugu muuqdaa jidadka xiran waxaa faa'iido ku jira isku dayo badan oo maaragtay xagga amniga qalqal lagu gelin lahaa ee dowladda fashishaa jiro haddaan ku qodobeeyo waxaa ka mid ah qaraxyo badan baa lasoo qaqabtay oo la rabo ummadda soomaaliyeed in lagu gumaado waxaa kaloo jira maaragtay waxyaalo kale oo dadka ummadda soomaaliyeed in lagu dhibaateeyey la rabay ayay dowladda ka hortagtay marka jidadka waxaa asbaabaha loo xir badana waxaa ka mid ah xitaa haddii qarax lasoo sheegay jidadka badana waa la xiraa maaragtay suspect haddii laga dareemo iyo baawur wax haddii laga dareemo waa la xiraa taasoo lagu badbaadinayo ummadda soomaaliyeed loogana hortagahaya maaragtay gumaadka maaragtay loo geysanaya ummadda soomaaliyeed maaragtay dowladdana ay qarxyadaas kusoo qaqbanayso kow iyo laba ma ah waxaa lasoo qabtay waxaa lasoo qabtay rag badan oo maaragtay barnaamijyo xitaa maaragtay argagixiso geysan lahaa marka waxaa weeye jidadka waxaa loo xiray asbaabta aan hadda aan sheegay guulo badan waa laga gaaray marka waxaan dhihi lahaa dhammaan shacabka soomaaliyeed inay dowladda la shaqeeyaan wix maaragtay amniga lidii ah ku ahna maaragtay inay soo sheegaan maaragtay si iskaashi loo wada sameeyo dowladdii ilaa haddeer weli maaragtay dadaal bay wadaa waadna ogtahay maaragtay sistamka dowladnimo step by step buu ku socdaa sidaa daraaddeed ummadda soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa waa la gaari doonaa xilli maaragtay ay wado xirnaan doonin marka waxaa weye waxaa loo baahan yahay wada shaqayn iyo dhammaan maaragtay in la iska wada kaashado arrimaha ammaanka intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen doctor mukhtaar maxamed mahad iyo yuusuf cismaan xasan oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad buu mahadsanya xasan kaafi qoyste oo doodagaabana la socodsiinaya halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington haatana ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha axmed cali axmed faarax cali idaajaa ayaa la diyaara
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal gobonimadii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii la helay inkastoo la hawiray inkastoo midnimadii qaranku intay dhaawacantay ay maanta xaraarug tahay haddana waa hadal oo lama daaye maalmahan oo kale waxaa allaha u naxariistay in si gaara loo xusuusto gaar inoogu leh cali xuseen xilsi oo ahaa gabyaa weyn islamarkaasna astaan muuq dheer u ahaa xisbigii s y l ee madax banaanida soo hooyey madaxa iyo howlwadeenba dadkii xisbigaas iyo arrimihiisa u dhuundaloolay ee aan la kulannay siday inoogu warrameen wuxuu cali ahaa danta guud markay joogto nin aan nasasho aqoon oo karti doora lagu uumay nin isaga daraaddiis ay soomaali badani ururkaba ugu soo biirtay kadib markii maankooda uu aftahamadiisa ku hantay tixihii haddaba guubaabada ahaa ee gumaysigii talyaaniga uu cali dharka kaga dhigi jiray ummaddana uu ku gubaabin jiray waxaa ka mid ahaa geeraar uu tiriyey madaxdii xisbigu maalin ay shir u qabatay odayo soomaaliyeed oo lagu tuhunsanaa inay xagga talyaaniga u janjeeraan wadahadalkii intii aanu bilaaban ayuu cali goobtii ka tiriyey tixdan uu ku muujinayo silicii iyo saxariirtii beeraydii talyaanigu ay ku hayn jireen soomaalidii webi shabeelle ee qasabka ay ugu shaqaysan jireen wixii loo yiqiin lavoro forzato saddex tuduc oo geeraarkaas ka mida ayaa waxay ahaayeen ikhyaartaa imaqlaysiya odayaasha tanjoogow sida awr hayimoobay oo alaabtii qubi waayey ummaddaa la raraayo ee usha loogu daraayo ma waydaan arkahayn webiyaashan asayliyo janaalaakan agteenna suu abeese dilaaya ragguu laayay abeella eh la dhacaayay alwaaxa ee afka dhiigu da-aayiyo agoontii yaryarayd ee aabbihii korinaayey wuu ka gooyey unuunkana miyaan taa la arkaynin hablaheennii ugbaa'iyo oryihii aad qabteen ee markii ay umuleen laga tuuray ilmahaye lagu abuur falanaayey taa miyaan la arkaynin runtii dadkii halganka ka soo qayb qaatay tiro laguma koobi karo waxaase jira qaar mudan in si joogto ah loo xusuusnaado oo hawkarkii madax bannaanida loo soo maray si weyn uga dhex muuqday qaarkaas xuska dheeraadka a mudan kuwooda ugu sii mudanna waxaa sidaan soo sheegay ka mid a cali xuseen dhanka farsamaynta maansada haddii laga eegana wuxuu ahaa gabyaa raca koowaad ee maansayahanada soomaalida lagu tirin karo tixihiisana ku gudbin jiray luuq isaga u gaar ahaydoo cid kaga dayata mooyee cid lalahaydi aanay jirin toddobaad walba habeenka axaddu soo gelayso markuu naadiga leegada intuu kala istaago wuu tixihiisa kaga daryaansho ayaa gudaha iyo heeladkaba lasoo buuxin jiray qof xisbiga ka mid ahaa ku aan ka mid ahayn ku basaasa oo shisheeyuhu soo dirsaday iyo af soomaaliga ah weli noolaaye mid ku raaxaysiga murtida gabyaaga u soo xusul duubay intaas oo idilba iyaga oo wadadhaga ah ayay cali u soo dhooban jireen aad haddaba siday ahayd iila garatide allaha u naxariistay cabdi maxamed amiin oo ka mid ahaa dhallinyaradii s y l cali waa ninkuu gabayadiisa hubka culus iyo hawsarka ku maseeyey markuu lahaa hadday dhiilla soo hoyato oo dirir la heenseeyo tixihii sidii hawsarkii cadowga heeraayey halkuu cali xuseen ka hadli jiray waanu hibannaay howlaha xisbiga markay joogto cali xuseen gabyaa keliya ma ahayne wuxuu ku jiray kooxihii horseedka lagu magacaabi jiray ee dhallinyarada ahaa kuwii had walba loo diri jiray meelaha halista loo filaayo ee danta qadiyadda gobonnimadu ay kolba gasho taana aan ku tusaaleeyo sheekadan uu cali gabayadiisa midkood ku taariikheeyey oo dhacday dabayaaqadii kun iyo sagaal boqol iyo afartanadii sida la og yahay kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo afartankii dagaalkii labaad ee dunidu waatuu dhammaaday waa tii geeska afrika talyaaniga lagaga adkaaday oo soomaaliya etoobiya iyo eritreyaba inta gacantooda laga bixiyey ay si fudud gacantii ingiriiska ugu dhaceen boqor xayle salaase oo ku dhowaad toban guu qaxooti ku ahaa magaalada bath ee dalka ingiriiska waa tii kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo afartankii adis ababa iyo kursigiisii lagu soo celiyey dabadeedna waa tuu istusay dhulkii talyaaniga laga qabsaday oo idil inuu isagu gar u leeyahay macnaheedu wuxuu yahay etoobiyadii u soo noqotay inuu ku darsado eriteriga waqooyiga galbeedka ilaa xeebaha banaadir dhammaan dhulka soomaalida si uu haddaba qorshahaas u meel mariyo wuxuu isla markiiba boqorku bilaabay soomaalida inuu kula taliyo riyada leegada intay dhagaha ka furaystaan ololaha madax banaanida ee ay ku daba joogaanna ay faraha ka qaadaan inay ku soo biiraan dalkooda hooyo oo uu etoobiya ula jeeday sidaasna wuxuu ku sheegay khudbad kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo afartankii uu magaalada qabri dahaare ka jeediyey leegadii iyo dadweynaheedii si xoog leh ayay taladaas ugu gacan sayreen muddo gaaban kadibna waxay ciidamadii boqorku duulaan ku kiciyeen xaruntii uu xisbigu jigjiga ku lahaa halkaasna ka furay tan iyo xilligii uu ingiriisku xukumayey maantaasna madaxdii iyo howlwadeenkii halkaas loogu tegey ayaa gacanta loo qaaday waxaa laga dhigay wax la laayey wax la dhaawacay iyo wax iyaga oo garbaduuban xabsigii weynaa ee adari loo dhaadhiciyey maalintaasna xabaddii iyo xariggii boqorka dhallinyaradii xisbiga ee ka soo fakatay waxaa ka mid ahayd gabar da'yar oo reer jigjiga ahayd si ay ku soo gaadhayba xamar bay soo gashay saa waxaa la dejiyey naadigii leegada ee ceelgaab ku yiil ha yeeshee wax yar kadib ba iyada oo dagaalamaysa ayaa lagu dilay bartamaha waddada kamaaludiin salaax waxay ku dhimatay gacanta askarta gumaysigii talyaaniga waa xaawo cismaan oo xaawo taako loo yiqiin dacdadaas kadib leegadii xamar waxay u baahatay inay hesho wararti faftiran oo ku saabsan guuldarradii jigsiga laga soo sheegay iyo dadkii adari lagu xirxiray waxay ku dambeeyeen siday cid waliba garan kartana waagaas dhulku gaadiid iyo isgaarsiin fiican ma lahayn markaas baa waxaa laga maarmi waayey in la helo dhulkii wax ka dhaceen qof taga oo war sugan kala soo noqda maalintaasna cali xuseen ayuu ahaa ninkii isa soo bandhigay oo ku yaboohay inuu isagu xilkaas dhabarka u ridan doono markaas buu kabihiisii cagaha ku ritay isaga oo sahay la siiyey aanay jeebabka ugu jirin cid wehelisaano aanay la socon xamar iyo adarisa dhul baa u dhaxeeyee sodcaalkaasi dhibtii cali ka soo gaadhay ha i weydiine adiguba male si kastaba ha ahaatee wuxuu ku guulaystay magaaladaas intuu isa sii taago inuu xabsigeedii dhuumasho ku galo oo raggii ku silicsanaa ee legada ahaa uu kafool kafool ula kulmo markuu soo noqday gabaygii warbixinta iyo gubaabinta reer adari isugu jiray oo naadigii s y l ee xamar uu ka tiriyeyna waxaa ka mid ahaa dad ma noola leegooy haddaad war iga doonteene jeelkan doraad galay anoon la i dareemayne nimankii dubaal lala dhacay baan soo dul joogsaday raggii sibirka wada daadsanaa danab siduu laayay duubiga rashiid go'ay markuu daqarku ii muuqday alla dugeeye soo tii naftuba duul itiri maaha intaa markuu yidhi ayuu wuxuu kini adayg iyo dulqaad dheeraada kula dardaarmayaa raggii iyo haweenkii leegada ee xabsiyada boqorka lagu silcinayay iyo qaarkii kale ee xisbiga ka tirsanaa dhuumashadana ku jiray markaas buu yidhi duhurka iyo fiidkii colkaa idin dul meeraya dabinkaad cagaa kula jirtaan qaaca dami waayey annaguba dulmiga waa qabnaa dacasna noo dheere waxba yaan dilmada adariyey diinta loo nicine hadduuse qoon xurnimo dooni waa inuu dul qaataaye dilka wax u bareedheen markaad leegga damacdeene cadowgaad u dabacdaaye waa kugu dulaalaaye waa inaad dub kuu geejisaan doqoni waa liide wuxuu ahaa saban intay baraarugtay uu xilkaskeedu hogaamiyey saban intay danteeda garatay gumaysiga iyo gumaysi raacuba ay u soo ureen saban iyada oo aan weli gob ahayn haddana xoogaggii waaweynaa ee dunidu ay xisaabahooda ku darsan jireen dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
barnaamijkaasina waxaynala socodsiinayay axmed faarax cali daaja haatanna aynu dib ugu jallaacnayno mar kale ku wada nasanno mid ka mid ah qasiidooyinka bisha rabadaan
qasiidadaasi allabariga ah ee uu ku luuqaynayay cabdisheekh dandaawi ayaannu ku soo gebagabaynaynaa idaacaddayadii galabnimo hawada intaenu mar kale kulmayno waa cabdixakiin shuruuc iyo sahre ciidloo idin leh sida iyo nabadgelyo ramadaan kareem